halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka koob iyo tobanka mijirban koob iyo soddonka mijirban aan idhaahda efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce afarta bisha oktoobar labadakunsaaotobanka saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a kenya iyo soomaaliya oo looga yeeray maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka
arrintu waxay ku dambayn doontaa mar kasta inay maxkamaddu ay go-aan gaarto sababtoo ah soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduudeedii iyo baddeedii lagu qabsado haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamullo yaryara iyo aynu kaga wada hadalno marka mar kastaba dowladdu go-aankii ugu horreeyey oo ay qaateen maamulkii xasan sheekh oo ahaa in maxkamadda la faylgareeyo go-aankii ugu saxsanaa buu ahaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maxaa ka jira in sacuudiga iyo iiraan ay doonayaan inay wada hadlaan waxaanu odhan karnaa waa dhowr sababood sababta koowaad waxaa weeye sacuudigu iminka waxa ay ka gaadheen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka maraykanku aan dagaal ku soo qaadi doonin dowladda iiraan qodobka labaad ee sacuudigu inuu soo dabco ku kalifay waxaa la odhan karaa waa jabkii ka soo gaadhay sacuudiga dalkaasi yemen iyo dagaalka xuutiyiinta xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay taageerayso wadaxaajoodka u socda wadamada masar etoobiya iyo suudaan ee ku saabsan sidii ay heshiis uga gaadhi lahaayeen ka manaafacaadsiga biyo xireenka ay dhisayso dowladda etoobiya war-saxaafadeed shalay ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in la taageerayo sidii wadamadaasi ay is-afgarad uga gaadhi lahaayeen buuxinta iyo weliba siduu u shaqayn lahaa biyo xidheenkaasi dhammaan wadamada ku yaala jiinka webiga nail waxay xaq u leeyihiin kobac dhaqaale iyo horumar ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi maraykanku waxa uu ugu baaqay dhammaan wadamadaasi inay niyad wanaag ku galaan wadahadaladaasi si ay heshiis u gaadhaan iyadoo la ilaalinayo saamiga wadan kasta ee biyahaasi saddexda wadan ayaa toddobaadkan galay wadahadallo ay diblomaasiyiintu sheegeen in qodobo wax ku ool ahaan laga gaadhin masar ayaa boqolkiiba sagaashan ku tirsan biyaha naylka waxayna ka walaacsan tahay iyada iyo suudaanba in biyo xireenkaasi ay etoobiya dhisayso uu yareeyo biyaha usoo gudbaya wadamadooda biyo xireenka ayaa dhismihiisa la bilaabay sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka waxaana la rajeynaya in lasoo gabagabeeyo labada kun iyo labayo labaatanka dad ka badan shan boqol oo qof oo reer burundi ah ayaa guryahooda lagaga soo celiyey saddex xero oo ay degenaayeen oo ku yaala tanzaniya waa tallaabadii ugu horeysay ee lagu soo celinayo dad hore uga qaxay dagaallo dhowrkii sannadoodii u dambeeyey ka socday burundi dadkan ayaa basas lagaga soo daabulay xeryaha naduta mutendeli iyo naragusu iyada oo la keenay xarumo looga dhisay gobolka ruyugni ee burundi halkaasi oo marka ay ku nastaan laba caanama loo gudbin doono deegaanadoodii sarkaal u hadlay dowladda tanzaniya oo magaciisa la yidhaahdo athuman igwe oo mas-uul ka ah arrimaha qaxoontiga deegaanka kigoma ayaa sheegay inay maanta dib u celiyeen shan boqol oo qof oo iskood isu diiwaan geliyey waxa aanu sheegay inay hawshaasi socon doonto maadaama oo aanay dadkani baahi u qabin inay xeryahaasi qaxoontiga ku sii jiraan hay-adda qaxoontiga ee ururka qaramada midoobay ayaa sheegtay inay tansaaniya ku sugan yihiin boqol iyo afar iyo siddeetan kun oo qof oo ah qaxoonti u dhashay dalka burundi lana celin doono dabayaaqada sanadkan sida ay labada dal ku heshiiyeen qaxoontigan ayaa qayb ka ah saddex boqol iyo konton kun oo qof oo ka qaxay dalkaasi burundi sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii katariin wisner oo ah sarkaal ka tirsan qaramada midoobay laanteeda qaxoontiga ayaa iyaduna sheegtay in dadkan la celiyey ay iskood u dalbadeen in ay guryo noqdaan warar kale ayaa sheegaya laakiin in ay qaar ka mid a dadka qaxoontiga ahi markii dambe diideen inay noqdaan iyaga oo sheegay inay dowladda tansaaniya rumaysatay dowladda burundi oo sheegtay in dalku nabad yahay balse aanu xaalku sidaasi ahayn subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka i c j ayaa u yeedhay labada dowladeed ee kenya iyo soomaaliya inay yimaadaan magaalada hey kadib markii kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhegaysiga maxkamadda oo ku beegan horraanta bishan soo socota sida ay noo sheegeen ilo dhinaca diblomaasiyadda ah waxaa soo baxaya ismariwaa ku saabsan muddada dhegaysiga maxkamadda haaruun macruuf ayaa warbixintan inooga diyaariyey u yeedhitaanka labada dhinac ayaa ka dambeysay markii la sheegay in kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhegaysiga ilaa bisha sebteembar labada kun iyo labaatanka soomaaliya ayaa la sheegay in codsigaasi cusub ee ka yimid kenya ay gaashaanka ku dhufatay ayna ku adkaysatay in dhegaysigu uu bilowdo bisha nofembar ee soo socota afarteeda sidii hore ay maxkamaddu u muddaysay waa markii labaad ee kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhegaysigan labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya ayaa la sheegay inay isku mari waayeen dib u dhigis mar labaad lagu sameeyo dhegaysiga dacwadda taasi oo keentay inay maxkamaddu u sheegto labada dowladood inay iyadu go'aan gaari doonto ayna ka doonayso labada dowladood inay aqbalaan sida ay noo sheegeen ilo dhinaca diblomaasiyadda ah cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ka faallooda arrimaha caalamka mar kasta waa caddaa dalabaadkoodu wuxuu ahaa laba mid inay kenya arrintan meel ku ogaato kow inay maxkamadda ka takhallusto oo aan maxkamadda la aadin oo xaal mastuur iyo wadaxaajood iyo caalamka kaloo soo dhex gala iyo in lagu dhammeeyo mid bay ahayd iyo in shidaad ka warqabto soomaaliya doorashaa kusoo socota sanadka dambe waxaa laga yaabaa ina aada ugu badinaysaa maadaama ay kenya aada ugu xiran tahay ugana warqabto uguna dhex jirto soomaaliya inuu nuxurkua yahayba in isbedel siyaasadeed ka dhaco oo markaas wejiyo cusub iyo cid kale iyo ay la xaajooto marka waa aad bay u muuqataa inay rabto inaanay maxkamadaani aanay hore u socon sideed u aragtaa jawaabta dowladda ee ah in maxkamadda aan mar labaad dib loo dhigin dhegaysiguu dhaco afarta bisha novembar sax weeye dowladdu male choice kale ama wax kaloo ay ku bedelan karta male waa in wixii maxkamaddu go-aanka ay gaarto yay ku khasban yihiin sababtoo ah madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxda hadda soomaaliya ka jirta waa inaad ogaataa maxkamadda waxaan ahayn iyagu inta keligood baxaan iyagoo dawladdan daciifka ah ee xaal mastuur iyo wadaxaajood yar yara iyo lama geli karaan dawlad kale awooddaas male sida ku cadna dastuurka soomaalida kii hore ilaa iyo lixdankii ahaa iyo kan hadda qabyada ah xuduudaha soomaalida iyo ama badda ha ahaato ama berri ha ahaato waa arrin ka sarraysa weeye maamul iyo madax iyo wax ka sarreeya wey waa arrin dastuuriya weeye marka mar kastaba waa inay iyagu ku adkaystaan maxkamaddu waktigeeda in la inay inay go-aanka gaarto taas keliyayna uga bixi karaan inay go-aan kale ama ay la xisaabtamaan dawlad haddeer iyagoo dawlad daciifa iyo waxaas shacbiga soomaaliduna ka yeeli mayso arrin iyagana u shaqaynaysana maaha waana ogyihiin magaalada heyga ee xarunta i c j waxaa gaadhay wufuud ka kala socota labada waddan ee kenya iyo soomaaliya dhinaca soomaaliya waxaa hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed halka dhinaca kenya uu hogaaminayo sharciyaqaanka guud ee dalkaasi kennedy ogeto wufuudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaadhay magaalada heyg kadib markii ay maxkamadda u yeedhay waxaana wakiilada soomaaliya ay ka kala yimaadeen muqdisho iyo dalka maraykanka safiya cabdinuur waxay ka tirsan tahay baarlamaanka kenya iyadoo la hadlaysay idaacadda v o a goor sii horreysay waxay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ku jirin in dhegaysigan dib loo dhigo labiyo toban bilood soomaaliyan xaq bay uleedahay haddoodo kenyan xaq waxay uleedahay inay wade wadankeeda iyo biyaheeda iyo maalkeeda inay dafaacdo meel kastaba inay ka dafaacdo marka haddii ay soomaaliya geysato dood ay geysato waxa uun quruxsan doodii ayaada ahayd qof diidan malahee haddaan dhahay oon intaas abaal kuusi haye sanadaan la isugo na waxaan kugu hadlay anigana soddon sanaan kusihaye kasakow haddaba dalabaadka dib u dhigista dhegaysiga kenya waxay sidoo kale dadaal ugu jirtay in meel ka fog maxkamadda lagu xaliyo kiiskan muranka badda horta kenya dhul ay soomaaliya leedahay qaadan rabto ma jirto dhul soomaaliya ay leedahay qaadan rabto ma laha mid qof walba wuxuu leeyahay meeshan anaa leh meeshan anaa leh doodaasayta waa in la fariisto markaasayta dooda la soco maogtahay waxaan u arkaa horta dad jiiraanaan nahay dad ehel aan nahay dad xiriir weyn naga dhexeeyaan nahay marka haddii kenya ay tiraahdo waxaan rabaa arrintan inaan banaan ku dhamaysano aniga ceeb ma aha wax badan baa ka dhacday waa waxay doonaysa inun bay raadinayaan aan umalayni waxay saa uleeyihiin marka uma malaynayo inay tahay ani askar baan ku keenay dhulkaaga isii meelay ka dhacdayna ma jirto kenyana taasayta diyaarba uma aha inay tiraahdo kenya wixii xaqay raasanaysaa soomaaliyana wixii xaqooda bay qaadanayaan safiirka soomaaliya ee midooda yurub doctor cali siciid fiqi oo mar hore la hadlayay idaacadda v o a waxa uu sheegay inaysan kenya daacad ka ahayn in dacwaddan garsoor cadaaladeed lagu dhammeeyo laakiin wanays haddii qofka uu dacwadda uu sharciyan waxa uu maarikiro uu ku dacwoonay ama waxuu sheeganayo haddii ay tahay wax uu leeyahay dacwad iyo maxkamad kama baqo marka anig kolle waxay igu muuqataa in maaragtay si gardarra ay u doonayeen inay dhulkeena ku qaataan marka sidaas darteed maaragtay ayay u diidan yihiin ay ila tahay in maaragtay xeebta in maaragtay maxkamadda ay go-aan gaarto madaxweynayaasha labada wadan ee kenya iyo soomaaliya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada new york intii uu socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay iyadoo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo uu ku baaqay in labada dowladood ay wada hadlaan halka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajona uu sheegay in loo baahan yahay maxkamadda i c j ay go-aan garsoor ka gaadho muranka badda cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ka faallooda arrimaha caalamka maxay kula tahay odoroskaaga inay arrinta ku dambayn doonto arrintu waxay ku dambayn doontaa mar kasta inay maxkamaddu ay go-aan gaarto sababtoo ah soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduudeedii iyo baddeedii lagu qabsado haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamullo yar yara iyo aynu kaga wada hadalno marka mar kastaba dawladdu go-aankii ugu horreeyey oo ay qaateen maamulkii xasan sheekh oo ahaa in maxkamadda la faylgareeyo go-aankii ugu saxsanaa buu ahaa nin kastaoo kalena waa ku go-an yahay oo oo soomaali ah inuu inuu arrintaas maxkamadda in lagu dhameeyo maahe aan wadaxaajood kale laga gelin marka dawladdu aad bay ugu saxsan tahay arrintaa dhagaysiga dacwaddan ayay ahayd inuu asal ahaan dhaco intii u dhexaysay sagaalkii iyo saddex iyo tobankii bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimid dhinaca kenya oo ku dooday inay qabsanayso qareenno cusub haaruun macruuf aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey halkani waa washington
xanuunka ebola ayaa mar kale soo labakacleeyey waxaana aad ugu sii fidayaa dhowr waddan oo ka tirsan qaaradda afrika iyadoo gaar ahaan uu halis ugu jiro wadanka d r c congo barnaamijka tv-ga v o a ee blagidin ayaa safar u raacay saraakiil ka socota maraykanka oo bartamay bishii hore ee sebteembar booqday meelaha uu faraha kulul ku hayo xanuunkani wafdigaasi ka socday maraykanka waxay halkaasi la tegeen daawo iyo rajogelin mil arseyg oo ka tirsan v o a ayaa safarkaasi sii raacay warbixintan ayuuna nooga soo diray waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil waa socdaal dad yar oo reer galbeed ah ee ay halkan ku maraan tuulada yar ee botimbo waddada boorka leh ee loo sii maro waxaa ku yaalla kaymo iyo deegaano fulkaano ka kaco halkan la yskuma gacan qaado kabaha iyo gacmaha jeermiska ayaa laga buufiyaa qof kasta oo halkan soo gaadhana waxaa la eegaa inay xumaday haysiya in kale booqashadani waa markii ugu horraysay ee xogayaha adeegyada caafimaadka ee dalka maraykanka alex azar uu ku yimaado botembo waa aagga hore ee la doonaya in lagu xakameeyo jeermiska keena xanuunka ibola waa xaalad aad u adag gaar ahaan markaad eegto carruurta carruur badan ayaa halkan joogta waxaan filayaa inay taasi tahay midda sida aadka ah ii saamaysay tirada carruurta ah ee halkan ku sugan dhinaca kale waxa aan kala noqonayaa wax aanan filaynin inaan kala noqonayo xanuunku waxa uu dilaacay sanadkii hore waa markii labaad ee ay ugu xumayd dad ka badan saddex kun oo qof ayuu ku dhacay in ka badan laba kun ayaana ku dhintay laakiin waxaa jirta rajo ah in dawo la helayo lagu dabiibo waxaa jira laba dawo oo iminka la samaynayo oo gacanta lagu hayo doctor antony fawsi waxa uu ka mid yahay kooxda samaysay dawooyinka cusub waxaase uu leeyahay ma aha mid si buuxda u cidhibtaraysa laakiin waa mid dawo ah oo lagu dabiibayo markaad tidhaahdo daaweyn waxay u muuqanaysaa in qof kasta oo cudurka qabaa uu bogsanayo waxaa jira dad uu xanuunku ku fogaaday oo aan la daaweyn karin laakiin haddii aad daawooyinkan isku hesho waxay u eg tahay inay yaraan doonto dhimashada xanuunka ibola laakiin waxaa halkan ka jira is-aaminid la'aan dadka qaar ayaa aaminsan in ibola aanu ahayn caabuq xanuunkeena laakiin uu yahay cudur dad sameeyeen oo sunah khaladka ay dadku markii hore ka fahmeen xarumaha lagu daweeye iiboolaha ee aan laga wacyigelin waxay ahayd inay dadku aaminsanaayeen qofkii halkan yimaadaa inuu ka tago isaga oo meyd ah oo saaran naxash laakiin dad badan ayaa si xooga u shaqaynaya oo aragtidaasi doonaya inay beddelaan dadka shaqadaasi adag haya waxaa ka mid a molyansa hogita oo ka bogsatay xanuunkan markii laga daweeyey iminka waxa ay booqataa tuulooyinka iyo degmooyinka iyadoo dadka ku dhiirigelisa inay daaweyn goor hore helaan caqabada kale ee jirtaa waa ammaanka boqolaal maleeshiyaad ah ayaa ku dagaalamaya bariga soohdinta kongo qaybtan dunida ilaalaynta shaqaalaha caafimaadku waa shaqo markasta taagan thousands of you know security incidents and anytime you have disruption in your intervention of course the virus will replicate and we will mar kasta have to oo catch ammaan up.
darri ay dhacdo hawshu way istaagaysaa jeermisku waa uu sii fidayaa waa in la xakameeyaa markaas wakhti iyo awood badan ayaa ku baxaysa dowladda maraykanku waxay ku bixisay saddex boqol oo milyan oo lagu sameeyo tallaalo lagaga hortago iboolaha iyo daawooyin xogayaha adeegyada caafimaadka ee dalka maraykanku waxa uu rajaynayaa in booqashadiisani ay muujiso sida ay maraykanka uga go-an tahay wax ka qabashada xanuunkan xogayaha adeegyadu waxa uu sheegay in haddii ay miisaan u yeelayso xaqiiqdu ay tahay inay halkan joogeen ka hor intii aanu xanuunku dilaacin waxa aananu joogaynaa ayuu yidhi ilaa kiiska ugu dambeeya ee ibola
warbixintii mil arsega waxaa inoo soo koobayey cabdixaafid cawil ismaaciil maxaa inoogu xiga cabdixaafid iminkana waa barnaamijkii arrimaha islaamka iyo xuseen saxanuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar kaasoo aan ku eegayno xiisadaha u dhexeeya dalalka sacuudi arabiya iyo iiraan dowladaha sacuudi arabiya iyo iiraan oo bilihii lasoo dhaafay isweydaarsanayay dagaal dhinaca hadalka ah ayaa mid waliba dhinaceeda ka muujisay in ay diyaar u tahay in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo loolanka u dhexeeya afhayeenka xukuumadda iiraan cali rabiici ayaa warfideenka u sheegay maalintii salaasada madaxweyne xasan ruuxaani in uu helay fariin ka timid boqortooyada sacuudi arabiya taasoo ah codsi ku saabsan in wadaxaajood dhexmara labada dhinac afhayeenka dowladda iiraan ayaa sheegay in fariintaasi loo soo marsiiyey mas-uul ka mid ah dowladaha dhexdhexaadinta balse cali rabiici oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada tehraan ayaa farta ku fiiqay in dowladda iiraan shuruud ay ku xidhayso in ay wadahadal la gasho dowladda sacuudi arabiya dhinaca kale dhexal sugaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin xal siyaasadeed in lagu dhammeeyo murunka kala dhexeeyo dowladda iiraan sababtoo ah buu yidhi dagaal dhexmara dowladaha iiraan iyo sacuudi arabiya inuu sababayo burbur dhaqaale oo soo gaara caalamka oo idiila maxamed bin salmaan waa dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey toddobaadkani tv-ga c b s ee dalka maraykanka waxa uuna hoosta ka xariiqay weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee dalka sacuudi arabiya inuu yahay daandaansi dagaal oo ka yimid dhinaca dalka iiraan arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha dalka bakistan cimraan khan uu horey u sheegay in donald trump waa madaxweynaha dalka maraykanka iyo maxamed bin salmaan dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ay ka codsadeen inuu dhexdhexaadiyo dowladaha iiraan iyo sacuudi arabiya xildheerayaasha bariga dhexe ee dhinaca siyaasadda ayaa su-aalo badan ka keenay sababta labada dhinac waa dowladaha iiraan iyo sacuudi arabiya ay u muujiyeen in wadaxaajood lagu dhammeeyo khilaafka ka dhex taagan haddaba cabdalla axmed kaaliba oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahinka bixinaya waxyaabaha ku cadaadinaya labada dowladood in ay muujiyaan in wadaxaajood lagu dhammeeyo khilaafkooda xuseen oo aad baad u mahadsan tahay horta cidda risaalada kala gudbisay waxaa muuqata in labada dal aysan si toosa iyagu isula hadlin marka risaalada cidda u kala gudbisay labada dal ayaa waxaa la odhan karaa waxa weeye ama waa ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ama waa ra-iisul wasaaraha dalka bakistan haddii aynu eegno isu dabaca intaas leeg in ay labada dal isu muujiyaan hadda gaar ahaan dalka sacuudiga waxaanu odhan karnaa waa dhowr sababood sababta koowaad waxa weeye sacuudigu iminka waxa ay ka gaadheen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka maraykanku aanu dagaal kusoo qaadi doonin dowladda iiraan gaar ahaan xilligan uu joogay madaxweynihii ugu dhowaa ee iiraan dagaal ku qaadi kari lahaa oo ahaa madaxweyne donald trump donald trumpna dhowaan waa kii sheegay in eh, uu mar kastaba eh, xalkaas eh, xabadda ah ama dagaalka ah usan eh, jeclayn marka eh, taas sacuudigu way ku qanceen eh, qodobka labaad ee sacuudigu inuu soo dabco ku kalifay waxaa la odhan karaa waa jabkii kasoo gaadhay sacuudiga dalkaasi yemen iyo dagaalka xuutiyiinta awoodda xuutiyiinta oo markasta sii xoogeysanaysa ayaa waxa ay sababtay in dagaalkii layskala guuro gudaha dalka yemen islamarkaasina laysla galo gudaha dalka sacuudiga gaar ahaan sacuudiga waxuu khatarta ugu badan sii dareemay markii ay weerarada ku qaadeen kooxda xuutiyiintu haamihii shidaalka ee aramco halkaasi oo ahayd halkii laga qoodin jiray shacabka sacuudiga lana odhan karo waa digaagadii u dhali jirtay dadka reer sacuudi ukunta dahabka ah taasi waxay sababtay markaa inuu sacuudigu soo dabco islamarkaasina luuqadii hore uu ku hadli jiray oo maxamed bin salmaan uu maalmihii ugu dambeysay sheegayay in dagaalku uu goori doono dahraan iyo caasimada dalkaasi iiraan oo sacuudiga layskala tegi doono iminka wuxuu isu bedelay inuu yidhahdo maxamed bin salmaan iiraan waxay iclaamisay dagaal laakiin anagu waxa aanu kaga jawaabanaa wadahadal iyo iyo nabadgelyo xuseenow jawaabta iiraan bixisay ayaa iyaduna u baahan istultaag oo ahayd inay iiraan ku xidhay wadahadalka sacuudiga ay la geliso inuu sacuudigu joojiyo dagaalka uu ka wado dalkaasi yemen waxaa la isweydiin karaa haddaba iiraan iyadaa awal kudh ku baaqi jirtay in nabad laga dhaliya gacanka islamarkaasina dowladaha gacanku ay iyagu heshiiyaan iminka iiraan maxaa ku kalifay inays adkayso oo ay jawaabtan u bixinaysaa dhowr qodoba iyadana lagaga jawaabi karaa ugu horeyn waxaa la odhan karaa dowladda iiraan marnaba aamin kama aha inay sacuudiga iyo maraykanku ay soo kala baxayaan ama ay kala hadhayaan iiraan markasta waxay u aragtaa cidda wadahadalka la gelaysaa inay tahay dowladdii maraykanka oo shaarkii sacuudiga soo xidhatay islamarkaasina ay la hadli doonto maraykan iyo sacuudi isku laaban amaba maraykanka ay la hadli doonto taasina waxa weeye iiraan marnaba ma aaminayso sidaas darteed sacuudiga waxaa ku adkaan doonta inay ka jawaabaan shardiga ah iran ee ah inay dagaalka yemen joojiso taasi oo sacuudiga kaga dhigmi doonta inay xuutiyiinta ictiraafeen islamarkaasina ay ka dhigeen cidda wateli doonta dadka reer yemeneed inay sacuudigu ay ka dhigeen xuutiyiinta sacuudiguna way ka jawaabeen arrintaasi oo caadil al jubayr oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka sacuudiga islamarkaasina hadda ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudigu waxa uu sheegay in arrintan reer yemeneed aanay marnaba iiraan kala hadlaynin ay kala hadli doonaan shacabka iyo dadka reer yemeneed iyo madaxda reer yemeneed dowladaha sacuudi arabiya iyo maraykanka oo xulufo ah ayaa ku eedeeyey dowladda iiraan inay mas-uul ka tahay weerarka loo geystay xarumaha shidaalka ee shirkadda aramco ee dalka sacuudi arabiya dalalka iiraan iyo sacuudi arabiya oo shiico iyo sunni ah ayaa isku haysta awoodda iyo saamaynta dalalka carabta waxa ayna kala taageeraan kooxaha ku dagaalama dalalka yemen iyo suuriya iyo weliba dalal kale oo ku yaala bariga dhexe waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha islaamka oo aan maanta ku eegaynay xiisadda u dhexaysa dalalka sacuudi arabiya iyo iiraan waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america waxaa toddobaadkan magaalada berth ee dalka austreeliya ka bilowday tartanka koobyaraha kubadda cagta adduunka oo ka qayb galaan labiyo soddon waddan oo ay soomaaliya ku jirto haddaba magaalada berth waxaa ku sugan xasan cabdi goodax oo ka tirsan madaxda soomaalida ee ciyaarahan oo dhinaciiba laga ciyaaro ilaa lix ciyaaryahan cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa weydiiyey waxa uu yahay tartankani waa tartan sanadkiisii saddexaad la qabanayo oo labadii sanaba mar la qabto sanadkii ugu horreeyey waxaa lagu qabtay waddanka maraykanka labadii sano kadibna waxaa lagu qabtay twenty seventeenka tunisia sanadkaana nasiib waxaa u yeelashay yeelatay markay tartan ay galeen wadamada australia inay hoose garayso marka waa sanadkii saddexaad taariikh ahaan oo la qabanayo world cupka markaas ma waxaa ka soo qayb galaa cayaaryahano ka socda jaariyadaha soomaalida ee qurbaha degan waxaa kasoo qayb gala xiriirka w m f ama world footballka ku jira oo national teamka ah marka waxa ay ka kala imaadaan dhammaan wadamada ay ka dhisan yihiin xiriirka liigaga ka kala jira sida brazil argentiin maraykan waa wadamada national teamka ayay ku matalayaan sidoo kale waxaa ku jira ciyaartooy horay wadamadooda national team oo u soo ciyaaray world cupka fifa kuwaasoo matalaya wadamadooda marka idinku yaa matalaysaan markaa koox magacyo ayaa ku cayaaraysaan annaga waxaan matalaynaa wadanka soomaaliya oo ma ahan markii ugu horreysay oo sanadkan waa sanadkii labaad aan uga qayb galayno sanadkii twenty seventeenka waxaan uga qayb galnay tunisia oo aan matalaynay wadanka soomaaliya imise kooxood ayaa markaa tartankan ka qayb galaya waxaa ka qayb galaya soddon iyo laba dowladood oo ka kala yimaaday shanta qaaradood ee adduunka annaga ka soomaali ahaan africa waxaa nasiib u yeelatay inay ka qayb gasho lix wadan oo masalaysa ciyaaro israel reeb lagu qabtay libya may twenty eighteenkina halkaas qualificationka ka dhacay saas aan ugu soo jiribnay wolkaas imise jeer ayaad markaas ilaa iminka cayaarteen geemamka waxaan ciyaarnay labadii bisha ayaan ciyaarnay geemka ugu horreeyey oo aan la ciyaarnay switzerland halkaasna nasiib daro ciyaartoodii oo waktiyo kala duwan xoogaa ku dhacday inay yimaadaan nala kaga badiyey ciyaartii koowaad kii labaadna waxaan ciyaaraynaa maanta saacado kadib hadduu ilaa yaraado insha allahu tacaala waxaan la ciyaari doonaa mexico oo wadamada laga cabsi qabay inay koobkan i qaata ay ka mid tahay markaaseen xasan rajo intee leeg baad qabtaan inaad ilaa heerkii gaadhaan wallaahi mar walbo annaga rajadeenna aaday u fiican tahay oo moralkeenna waa dhisan yahay waxaan kusoo galnaa garoonka in aan badino laakiin banooniga iyo diyaar garowga waa iska meeshiisa inkastoo nola kaga nasiib fiican yahay qaarka preparationka ama diyaar garowga annaga ka soomaali ahaan xoogaa ma sabab nihin wadan ma nihin wadan yacni ciyaartooydooda hal meel ku training garaysa liiga ma arkin oo isla wada dheela oo xoogaa waxaa arrintaasi ay keeni kartaa in diyaargarow badan uusan jirin laakiin ciyaartooyda aan wadano annagoo ku kalsoon oo ciyaartooy inta badan qaarkoodna ay professional ay yihiin oo aan ka kala keenay minneapolis iyo toronto iyo norway iyo u k intaas markaan fiilinay iyo qaabkooda iyo treenimada ay samaynayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay kalsooni fiican ayaa nagu jirta insha allahu tacaala in aan meeshaas aan maartan oo guul kala soo tagno tiimka eh, ama aan idhaahde kooxda soomaalida markaa ciyaaryahanada ugu cadcad yaad nooga sheegi kartaa Ee, wallaahi ciyaartooy waa wada fiican yihiin kulligood ma dhihi karo hebel iyo hebel laakiin een, ciyaartooy aada u fiican oo quality leh een, ayaa meesha een, ku jira een, haddaan hal ciyaartooy kaaga soo qabto waxaa ka mid ah zakariye ee, oo ah nin aada u da-yar een, da-diisana ay tahay labaatan iyo laba jir oo een, ciyaaro een, high school iyo college uu usoo ciyaaray oo aada u fiican oo aan minneapolis een, ka keenay iyo sidoo kale een, norway oo uu ka yimaada cabdirashiid oo hadda ka horna u ciyaaray een, qaranka soomaaliya een, ciyaartii tanzania ay uga badinayeen marka ciyaartooy fiican oo quality leh waa wadanaa insha allahu tacaala nasiibkana waa iska xaggiisa un
kaasi waxau ahaa xasan cabdi goodax wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey cabdiwaaxid cabdixaafid caawil ismaaciil bal iminkana dhegaystayaal aynu isa dhegaysanay heestii waan la aaweeyaah iyo axmed naaji sacad
heestaasi ayaan kusoo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo cabdi xaafid caawil ismaaciil oo idinla intaaynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo
adigoo amuurku samaatay